barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin arbaca ah oo labaatan ay tahay bisha nofembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona anigoo sahre cabdi axmed iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo wacdaro ka dhigay tartanka orodka shanta kun ee mitir ee dhowaan lagu qabtay magaalooyinka garowe iyo laascaanood
tartankan garowe waxaa iga horreeyay tartankii laascaanood orodka shanta kilomitira waana ilaahay mahadda ilaahay baa igu kuulaysiiyey kaalinta koobaad baan ku kalay kabacdina waa layga qaaday garowaa laygeeyey garowena orodkii shanta kilomitira baa isbuucii ku xigay markaanu kan isbuucii koobaad ka tagnay baakaana kaga soo kuulaystay kaalinta koobaad sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan dhallinyarada magaalada galinsoor oo iyagu door wanaagsan ka ciyaaray dibudhiska magaaladaasi heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro isku kama haro yarti reer hoodan eenka heli jiray huna hurda kama lado
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida milatariga dalka maraykanka ayaa sheegay arbacada maanta in laba ka mid ah shaqaalahooda ciidamada milatariga maraykanka ay ku dhinteen markii diyaarad helikobter ah oo ay la socdeen ay ku dul burburtay dalka afghanistan lama ogo burburkan waxa keenay waxaase socdo baaritaano warar horudhaca ayaa waxay muujinayaan in burburka diyaaradan ay sababtay toogasho aysa sababin toogasho cadow sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saareen saraakiisha maraykanka waxaase dilka labada nin ee dhimatay ee ka tirsanaa ciidamada maraykanka ee ka dhigaysaa in sideed iyo toban ay sanadkan ku dhinteen dalkaasi afghanistan goor sii horreysa kooxda taalibaan ayaa sheegatay dagaalyahanadooda inay soo rideen diyaaradan militari ee maraykanku leeyahay oo dul socotay gobolka logor oo ku yaala bariga dalka afghanistan waxayna ah arrintaasi ahayd ayay yiraahdeen maraykanku mid ilaa iyo haatan aan loo helin xaqiijin madax bannaan in kooxda ay geysatay soo ridista diyaaradan taalibaan ayaa dagaal adag kula jirta ciidamada shisheeye maraykanku hormuudka u yahay ee dalkaasi jooga
hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka iiraan ay dileen ugu yaraan boqol iyo lix qof oo qayb ka ahaa dibadbaxyo ka socday dalkaasi tan iyo jimcihii tegay tiradaas ayaa afar jeer ka badan dadkii ku dhintay dibadbaxyo kale oo xoogan oo dalkaasi ka dhacay laba sano ka hor cilmi baaraha amnesty international ee dalka iiraan raaxa bahraani ayaa u sheegtay laanta beershiyaanka ee v o a in amnesty ay go'aamisay tirada dhimashadaasi iyada oo soo xiganaysay goobjoogayaal v o a bershiyan ayaa si madax bannaan u xaqiijisay in ciidamada iiraan ay dileen toddobada dibad in iiraan ay dileen toddobaadkan dibadbaxayaal sabtidii lasoo dhaafay warbaahinta dowladda iiraan ayaa sheegtay in dibadbaxyada lagu dilay dhowr qof oo uu ku jiro askari ka tirsan ciidamada dowladda dibadbaxyada oo bilowday jimcihii ayaa ku soo fidaya dhowr magaalo oo dalka ka mid a dowladda iiraan ma aysan sii dayn warbixin rasmi ah oo ku saabsan tirada dhabta ah ee ku dhintay kuwa ku dhaawacmay dibadbaxyada iyo sidoo kale dadkii loo xiray
maxamed cabdinuur jaamac waa wiil dhallinyaro ah oo mustaqbal wanaagsan ku leh ciyaaraha orodka shanta kun iyo tobanka kun ee mitir dhowaantan waxa uu kaalinta koowaad ka galay tartanka ka kala dhacay inta u dhexeysa magaalooyinka garowe iyo laascaanood maxamed waxaa hadda tababaro u ah macalin buraale oo horey usoo qabtay orodyahanadii hore ee soomaaliya ee caanka ahaana ka mid ahaa sida cabdi bilaa cabdi iyo jaamac karaaciin warbixintan waxaa magaalada laascaanood kasoo diray wariyaha v o eda cabdikariin olol magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool dhowaantan ayaa waxaa lagu qabtay tartan dhanka orodkaa kaas oo ay ka qayb qaadanayeen dhallinyaro boqol kor u dhaafaysa dhallinyaradan ayaa qaarkood waxa hayeen kuwo kaalmo fiican ka galay ciyaaraha orodka oo gobolka sool uu caan hore ugu ahaa oo ay kasoo jeedaan ciyaaryahano kala duwan ayaa kaalinta wanaagsan ay ciyaaryahanada qaarkooda ka galeen waxaa ka mid a maxamed cabdinuur jaamac oo kaalinta koowaad ka galay tartan lagu qabtay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool sidoo kale maxamed ayaa waxa uu isna kaalinta koowaad ka galay tartan dhowaantana lagu qabtay magaalada garowe ayaanu waxaanu waraysi la yeelanay maxamed cabdinuur iyo macalin maxamed maxamuud macalin buraale oo isagu muddo aada u fara badan ku jiray ciyaaraha sidoo kalena ka mid ah kooxdii horseed ee soomaaliya
tartankan garowe waxaa iga horreeyay tartankii laascanood ee orodka shanta kilomitira waana ilaahay mahadda ilaahay baa igu kuuleysiyey kaalinta koobaad baan ku galay kabacdina waa layga qaaday garow waa laygeeyey garowna orodkii shanta kilomitira baa isbuucii ku xigay markaanu kan isbuucii koobaad ka tagnay waa isbuucii labaad baan kaana kaga soo kuuleystay kaalinta koobaad runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anoo madalayo gobolka sool oo ka socda inaan garowna kasoo galo kaalin fiican ama kaalinta koobaad oo aan laga filanayn inuu shaqsi meel kale ka yimid ama shaqsi meel kale kasoo tegay inuu magaalo kale uu kaalin koobaad ka geli karo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dareenkaygana lama soo koobi karo orodka in kaalinta koobaad la galo dee waxay u baahan tahay dadaal dheer bal ka waran qaabkaad u ordaysay waxaad ii sheegtay inaan tababaro hore qabin laakiin intuuna macalinku gacanta kugu dhigin macalin buraale sida xaafadayda buuraha u dhow buurahaasoo kale aan ku ordi jiray waxaan kaloo ku ordi jiray laamigan jaamaca ilaa goolada ilaa xaafada aan halkaa ka galo laamigaasaa wareegsana dheer baan ku ordi jiray subaxdii ilaa adigu shanta iyo ilaa adigu shanta iyo afartan afartanka daqiiqo baan subax subax waxaan ku ordi jiray laamigaa dheereysa u wareegsan subax subaxna waxaan ku ordi jiray buuraha galabkii oo kale waxaan ciyaari jiray kubadaan ciyaaraa intaanan kubadda kelin baan garoonka ku dhex wareegi jiray garoonka ku dhex alaamiteyn jiray marka sidaasaan u alaamiteyn jiray intuusan macalin buraale igu dhigin bal ka waran dhalinyarada adiga kula midkaa ma tegi jireen mise keligaa unbaa tegi jira keligii soo kaco hadeer subaxdii oo kale iyadaan cidna soo jeedin aan dhalinyaro soo jeedin aan dhalinyaro kicin baan marmarka qaarkood intaan salaada markaan tukado ka bacdi aan orodkaa bilaabaa casarkii oo kale iyagaan imaan baanba intaan sii tago aysan buurta cidna joogin baan intaan kusii alaamitay kusii alaamitayo baan hadhowna iska imaada kubaddeeda ciyaaraa ciyaaryahanada aad la ordaysay ee garowe iyo magaalada laascaanood tiradood waxay gaadhisay laba boqol bal ka warran ciyaaryahanadaasi qaabkay u ordayeen iyo qaabka adigu orodkaaga u ahaa bal ka war wallaahi horta runtii ilaa laba boqol iyo dheeraad way ahaayeen oo inkastoo kaa garowe nalakuba lahaa dee waxaan aanan nala kaba filanayn inaanu de anagu meeshina ama aanu kaalin fiican ka gelino ama aanu kaalin dee wacan ka qaadan karno haddaanu maadaama aanu gobol kale kasoo jeedno sababto ay tahay de qof walba wuxuu jecel yahay gobolkiisu inuu kaalin muhiima ka qaato ama uu ka dhex muuqdo tartanka garowe ilaa laba boqol iyo dheeraad qof wuu ahaa dee dad badan baa ordayay dad badan baa bahalkeenayay balse dhiirigelintii macalin buraaley siiyey iyo de micnihii calool adaygkayga unbaan ku ordayay inkastoo aanan dhinacyada iyo dibba eegeegeyn balse aniga qofkii iigu soo dhowaa markaan nastay bilada la ii geliyey kabaha la baxay kabacdigu kaalinta labaad yimid maxamed maxamuud axmed macalin buraale oo ka tirsanaan jira kooxdii horseed ayaa waxaanu wax ka weydiinay orodkan ninkan dhallinyarada uu sameeyey sidoo kale waxyaabaha looga baahan yahay dhallinyarada iyagoo orodka xiisaysa bismiillaahi raxmaan raxiim cabdikariim waad mahadsan tahay mahadsamada aad igu sumeysa aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa waxa weeye orodku horta sidiisaba waxa weye qofka bini aadanka ahi waa sboortis orodku qofka bini aadanka ahina sboortiska wuu u baahan yahay sidiisaba qof aan u baahnayn ma jiro waayo caafimaad baa laga helaa fudayd baa laga helaa jirka ayuu dhisaa jirkuna hadduu dhismanaya cudurada dadka ku dhacaa wuu adkaysan karaa wax fara badan buu qofka biniadanka horta ciyaaraha uu ka helaa xagga orodada horey waxaad usoo tababartay ciyaaryahano caana oo dhanka orodka ah oo ay ka mid ahaayeen cabdibila cabdi iyo jaamac karaaciin bal ka waran ciyaaryahanadaasi wakhtigaasi joogay ciyaartooygaasi wila yarbay iska ahaayeen jaamac karaaciin oo kale aniga oo tababar bixinaya gobolka burco ciyaartooygiisa tababar bixinaya baa waxaan arkay wiilkaa yar oo ciyaartooygan tababaraya la calmintay oo la urordaya okay waan fiirshay waxaan dareemay ciyaartooyga taalantkiisii markaan fiirshay markaan qaabkiisii arkay waxaan kani wuxuu ciyaartooyfu noqonayaa isa magacaasaan u yeedhay bal iska waran magacaaga ii sheeg magaciisa ii sheegay dugsiga dhigataa kaasaan dhigtaa waa iska tag baan ku yidhi ciyaartooyda gobolka oo xeraysan oo anta macallin u ahay baan soo kacay gobolka togdheer marka iskuulkii baan imi waxaan u imi baristan markii baan u imi dabeedna waxaan wiilkaasaan u baahnay ciyaartooy ka qaybgeliya dadkii markaa wiilkaa wuu yaabay waxaa la wiil yar weeye maxaad buraal u saxaysaa mustaqbalku wiilkan ficnaanaya orodka ayaa waxa uu yahay xirfadda ugu wanaagsan ee dhallinyarada iyagu sida weyn u xiisiisa ay ku soo baxaan magaalada laascaanood dhallinyaro fara badan ayaa maxamed oo kale ah waxayna xiiseeyaan siday marun u noqon lahaayeen heliyey caankaa bulshada dhexdeeda ciyaarihana ku soo baxa waxayna sidoo kale sheegeen bahda ciyaaraha oo macalin buraala ugu horeeya sidii loo heli lahaa goob lagu tababaro ciyaaryahanada iyo orodka xiiseeya cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
intaas aan ku dhaafno barnaamijkeenii cabdikariin olol ayaan inoo soo jeedinaya xubintii dhallinyarada markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii sugaanta
yarti lagu habay hol wadaagayo hoyga raaxada hanka kama tiro cisku kama haro yarti reer hoodan eenka heli jiray hona hurda kama lado yarti lagu habay hol wadaagayo hoyga raaxada kama tiro isku kama haro yarti reer hoodan eenka heli jiray huna hurda kama lado naacantii manka hanatee enku wiran jiray huna wau helibkoaye habtay baydhaba jubban halaxsadayoo kaman helin enku wiran jiray huna wau helibkoay habti baydhaba jubban halaxsadayoo kaman helin diran goortaan ku hungoobay hob yariyo mudug iga hiraysa irta waa beri nuga hebjebay adabtima bari wanka haybshee ma hargayse hela tumataa hatukandiray ma hoosmarin mane hoyanine muqaldhaalay iga quruxlay haraddooliyo hodka nogobay iga heestaa hadda himiladu himiladu hadda himiladu himiladu ihirgelisa haddanaadimada hubka koraya oo nirdoogliyo hoysan tegaya hadda himiladu himiladu hadda himiladu himiladu ihirgelaysa haddanaadimada hubka koraya oo nirdoogliyo hoysan tegaya
intaas aan ku dhaafno heestii hebis iyo fanaanka cabdicasiis iskalaaji haatanna gelinsoor ururka dhallinyarada degmada gelinsoor ee gobolka galgaduud ayaa sheegay inay qabteen howlo iskaa wax u qabso ah oo ay ka mid tahay dhismaha aargo cusub oo ay magaalada ka taagayaan dayactirka garoonka kubadda cagta iyo cisbitaal la rabo in magaalada laga dhiso wariyaha v o eda ee gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arintan ka wareystay warsame jaamac ciise oo ka mid ah dhallinyarada hawshan wada
ballinsoor waa bartamaha mudug iyo galgaduud saas oo ay tahay dadka ku nool mudugna wax kama helaan galgaduudna wax kama helaan sidaas daraaddeed ayaa dhallinyaradu iskugu tashadeen waxyaalo badan bay bilaabeen sida garoommada cayaaraho kale oo ay xaaqeen oo aysan roogga u haysan sida aargadoo kale oo hadda taagan oo aragtid aargada waxaa dhisay dhallinyarada degmada galinsoor ayakoon meelna aan fan ka helayn haddana waa ujeedaa dhigtii ugu sarreysay ayay xidheen wax hadda ka caawiyana ma jiraan waxaa kaloo dhallinyaradan ay isku taxalluujiyeen waxqabadkooda ka mid aha istaalkii oo kale ay aas-aaseen ayakana derbi bay wareejiyeen oo istaalka hadda ma dhammaystirna waxaa ka mid oo kale nadaafadoo kale way ka dadaalayaan way xaqaan laakiin wax gaaria ama gaadiida ama wax ka taakuleeya ma hayaan maasha allah waxay kaloo aasaaseen gurigii degmada intaas ayadoon qofna fangareynayn bay dhalinyaro isku tashadeen intiina waa qabyo
ma jiraan miyaa cid idinka gacan siisay howlahaas oo idin ma jiraan cid naga gacan siisa oo dhalinyarada ka gacan siisa waxaas aan kuu sheegay ma jiraan walaal dhallinyaradu isku tashiga ay samaysay waxyaabaha hadda ay bilowday ma jiraan wax idiin gabagaboobay oo hadda bulshadu ay ku manaafacade
maasha allah waxyaalo badan baa gabagaboobay sidoo wadooyin ay dhiseen oo kale way gabagabowday caargadoo kale hadda waa qabyo laakiin wax yar baa ka dhiman oo qeybtii dhigtaad waa la saaray sharaxaadii iyo qeyb yaroo haafaha ka dhiman sida kubadii oo kale garoonkii waa la xaaqay oo waxaan rabnaa roogii ama wareejintii kore inaan helno intaba waa ku tala jirnaa laakiin wax dhammaystirma weli ma jiraan walaal dhalinyarada inta badan deegaanka ka shaqaysa ma dhalinyaro ururo ahba mise waa dhalinyarada deegaanka oo iyagu kacdoon arintaa u sameeyey
waa dhalinyaro deegaanka oo arintaas ayagu kacdoon u sameeyey wax urura ma ahan waa dhalinyarada degmada galinsoor oo isku tashaday ayaku walaal
ma jiraan maamulka wax gacan ah oo aad ka hesheen
maamulka galmudug oo kale wax gacan oo aan ka helnay ma jiraan hay-adahoo kale wax gacan oo aan ka helnay ma jiraan qolana taakulaysa ma jiraan annaka ayaa jeebkeenna ka tashanay
maxay tahay hadda qorshayaasha aad rabtaan inaad deegaanka ka qabataan qorshayaasha aan rabno deegaanka inaan ka qabanno sida bilicdoo kale nadaafaddu aan ku dadaalno wacyigelinoo kale garoonkiioo aan rabno roogii inaan saarno aargadoo aan rabna inaan dhammaystirno isbitaalkiioo aan rabna inaan ka qayb qaadanno dadka dhibaataysan ama magiciisiga oo sidii ayakana aan hoy ugu samayn lahayn qaxootigoo kale oo aan rabno inaan ayakana wax u qabanno waxyaalahaasoo badan baa jira aan la soo koobi karin hadda waxaa lagu guda jiraa xilli roobaad waxaa fadhiya rooba baada-aya wadooyinka biyaha fadhiya maxaa idinkaga qorshaysan
waxaa nooga qorshaysan haddii ay suurto galaan inaan helno oo ii sheeg aan biyahaasoo kale ka nadiifinno aan caro kaaweyno qashinkoo kale aan xaaqno waa haddii aan fan helno inta tabarteena kuwa hadda aan nadiifin tookada hadda roobkaan xaalid imaan roob ka horreeyey meel baan nadiifina laakiin wax aan ka qabanay oo magaciisiiya ma jiraan laakiin hadda ayaan rabnaa inaan u istaagno inaan nadiifino oo carakaawino oo nadiifino ugu dambayntii si dhallinyaradu ay isku tashi u samayso oo deegaanada ay ku nool yihiin ay wax uga qabtaan maxay tahay fariinta aad u diraysid dhallinyarada kale ee soomaaliyeed
waxaan leeyahay dal kasta dhallinyaradiisa ayaa dhisa dhallinyaradu waa inay isku tashataa waa inay u istaagaan waa inay muujiyaan waxqabadkooda maasha allah waxaan kaloo codsanaynaa in si deg deg ah hay-adahoo kale ay noo caawiyaan maamuladoo kale ay fiiriyaan dadka dhallinyaradaa inay wax la qabtaan
warsame jaamac ciise oo ka mid a dhallinyaro ku howlan dhismo wado galinsoor ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu waramayey magaalada gaalkacyo wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
waa tahay bal markan ah dhinacii ciyaaraha cabdulqaadir maxamed mursal ayaa istuudiyaha igu welinaya cabdiqaadir
mahadsanid sahra aan ku bilownee tababarihii hore ee kooxda manchester united hoose muriinho oo sannad shaqo la'aan ahaa ayaa la wareegay shaqada tababarnimo ee kooxda uu xaalka ku xun yahay ee tottenham muriinho oo lagu naanayso ninka qaaska ah islamarkaana koox kasta oo uu soo leeliyey koobab kula soo guulaystay ayaa shaqola'aantan ayaa shaqola'aan ahaa tan iyo bishii disembar ee sannadkii hore xilligaas oo laga eriyey kooxda manchester united oo uu kula guulaystay koobka yurub league waana macalinka keliya ee kooxdaasi kula guulaystay koobkaasi kooxda tottenham oo iska ceerisay tababaraheedii hore mauricio bochotino kadib markii kooxda ay hoos u dhacday xil ciyaareedkan ayaa jose ka doonaysa inuu dhinaca kale u rogo xaalka islamarkaana uu koobab kula guulaysto sida ay ka filayaan jose oo xirfadda macalinnimo ku soo bilaabay turjubaannimo sannadihii sagaashameeyadii isagoo turjubaan iyo gacanyare u ahaa tababarihii hore ee kooxaha borto barcelona iyo newcastle united ser bob robson ayaa noqday mid ka mid a tababarayaasha ugu sarreeya adduunka kadib markii uu koox walba oo uu tago uu u qaaday koobab ay xilli hore ugu dambaysay hose ayaa kadib markii ay kala tageen isaga iyo macallinkii uu turjubaanka u ahaa waxa uu bilaabay inuu iskii isu tijaabiyo xirfadda dhinaca tababarnimadana waxa uu ka soo bilaabay kooxda ama lagu xusuustaa kooxdii f c borto uu kula guulaystay koobab tiro badan ka hor inta aan markaasi xaalado adag uusan la kulmin laakiin moriinho ayaa si weyn loo bartay markii uu garoonka old traford ku reebay kooxda manchester united oo xilligaasi ahayd kooxaha uga awoodda badan qaaradda yurub oo waxaana hogaaminayay tababare sir alkis ferguson wixii ka dambeeyey orodkii uu ku sameeyey garoonka moriinho ayaa noqday macalin aad loo jecel yahay isagoo markii uu koobabka kula guulaystay boorton u soo wareegay kooxda chelsea hoose ayaa markii uu chelsea ku soo biiray waxa uu la baxay ama loogu yeeray naanaysta ah the speshal one ama ninka qaaska ah isagooo chelseana u qaaday koob ay ugu dambaysay konton sannadood ka hor waxaana dadka chelsea falanqeeya ay leeyihiin chelsea ma laha taariikh ka sii horraysay hoose moriinho waxaana chelsea uu ka dhigay koox u tartanta koob walba oo ay ka qayb gasho kadib chelsea markii uu ka tegay oo isku dhaceen roman abramovich moriinho ayaa u wareegay kooxda inter milan isagoo sannad shaqola'aan ahaa waxaana inter milan uu kula guulaystay koob ay ugu dambaysay shan iyo afartan sannadood ka hor waana koobka uefa champions league iyadoo kooxda inter milanna sannadahaasi ay noqotay koox adag oo laga yaabay kadib ayuu u wareegay kooxda real madrid waxaana uu kula guulaystay horyaalka laliga isagoo dhaliyey goolasha ugu badan ee koox ay ka dhaliso laliga waxaana ay dhaliyeen boqollabaataniyo gool waxaana ay ku qaadeen horyaalka boqol dhibcood taas oo dadka dhaleeceeya moriinho marka ay soo hor istaagaan uu isaga difaaco in uu yahay macalin weerar isagoo lagu dhaleeceeyo inuu yahay macalin difaac ayuu yidhaahdaa sidee ku dhici kartaa in horyaalka laliiga aad dhaliso gool oo rikoor ah kadibna lagu yidhaahdo difaac ayaad ciyaaraysaa hadda jose morinho ayaa looga fadhiyaa in kooxda tottenham oo koobab la'aan ahayd muddo iskana ceerisay mauricio bojotino in uu koobab kula guulaysto sidoo kale waxaa u taalla howl adag oo ah inay isbartaan ciyaartooyda kooxda tottenham oo qaarkood aan la dhacsanayn tababarahoodii hore bojotino ceerintiisa ayaana timid kadib markii sannadkan kooxda tottenham ay xaalad adag gashay wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
maantana weli waxaan ku guda jirnaa anraahde haatanna barnaamijkeennii qaybihii ugu dambeeyey ayaana marayna aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo qodobadii ciyaaraha ugu waaweynaa nala socodsiinaya haatanna waxaad kusoo dhowaataan najma nashaad
codkaasi najma nashaad ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaaba iyo saare cabdi axmed tan iyo idaacaddeenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo